waa cusubaa nin badhiye iriigiyaa hanin batay bulshoodiya israateeg bilaan ii megele waa cusubaa nin badhiyey iriigiyaa hanin batay bulshoodiya israateeg bilaan ii megele barbartiya iska duubintay ilii bushiisan haytay ka beregsato
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu amiinfale dhegeystayaal akhyaaraha ka dhowaada barnaamijka tarta aqoonaadka shabakada warbaahinta warsan oo amiin kasta wakhtidan oo kale raadiya warsan ee magaalada baydhabaysan kula dareertan barnaamijka tarta aqooneedka oo kolib hamiinkii lamaad ouna si toos aan ku daadei doono stuudiyaha shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkan waxuusnaysan darasi doon cabdulaahi jacil oo farsameeyi doona weli farsameeyahaaye maxamuud cabdulaahi gaabshe alankaynoo babadoo haaye waayan bogey bandiiradaynoo biligle baahidii ah noo batay bilaahyodii below ii tuug bilaash aamayaalkii dadka berberaaye below ii tuug bilaash aamayaalkii dadka berberaaye
mar kale hamiin faydhe dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee nool dareertan oo ka weliba ka tartami doona hamiinkii lamaad
buugyoo hirmey beed cusubaa bilaawadey buugsoo hirmey beed cusubaa bilaawadey kow bilaawa hataa liis bilaawey berkaa ay ku baney Koko bilawa atali bilawe belka ay kubane
kow bilaawa hataa liis bilaawey berkaa ay ku baney Koko bilawa atali bilawe belka ay kubane dhegeystayaal idaacadda warsan iyo dhuusaayta mawjada fm kusiyatiisa iyo dhabiisay laba magahartiis lamada xaafadood ee uu ka tartamayaan tarta aqooneedka idaacadda warsan weliba waa daarusalaam e iyo deegaanka daynuunay b marka hore weliba xaqiijiyey intii khadka diyaarka in oo barnaamijka diyaar ang magadan iyo in kale hallo daynuunay hallo daynuunay hallo daynuunay hallo daarusalaame waayahay eeda mahadsantiin si isin barnaamijka waktishan ilaalidan oo han xaadirtan mar dhow su-aalogya gudagala doon hoo ilaahi raala kanagada lamada abwaan ee uu ka niil roobta jaakole iyo iyo abwaan tarash lamadan warqadood intiioo shal qubsadan marka hor intiiuna ogaana marka weli fadaana ogaana xaafado isin shal taageersanteen lamba magaaganka qoran daynuuna iyo daarusalaam jack tarash tarash warqado isin qobsataan waa a i b waaye lanki eha katoosta iyo su-aalo laka bilaabe warqado kale diga ku qaada doontaan marka hangnin yaalen warqado kale hata qobsadaasan lamada xaafadood daynunay b iyo daarusalaam e marka tagnin damboytay warqadoos kale qaada doonta barnaamijka tarta aqoonaad shabakada warbaahinta warsan waliba taabageliyey walaalaha garab walaal iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir iyo saas oo kale dhiniga su-aalo diyaarinta inta tartanku usa dareera noo saacidi doono ilaa iraala ka nagda haye warqado shala qubsada jaakole iyo tarash ay jaakole tarashe warqadiyo fur
kacyo waaye darshaheedna darsalaam waay warqadoon shal ubsada marka su-aalotii ku bilaawo lahayni qofkii eehka toostiya ka bilaabaan darshee meekii toos haye jaakole e
darshee b daynune daynune daynune ma e duynune duynune
yaal weliba sumbraale galeen cilad yar oo dhiniga farsamada ah yahayti abwaan jaakole iyo abwaan darash ee markor wala ninka nagaasan lamada xaafadood warqado hoseen ka toosti daynunay haye darash adin darsalaam mikrofonkan dhoof
ilan anahay e darsalaam e waayahay ee adeerkii toosti maa ma e waa adihay duynune hos anhu haye eedan anihay eed ada hedlay Haa.
daynuna su-aalo ka bilaawo doona eedaa mahadsanta Mm.
Ee, xaafado aan weere su-aalo si unan guda galna halow daynunay halow daarusalaam waayahay eedaa mahadsantiin abwaan jaakole oo daynunay lijara iyo qobsaday wargadhe ee taasna macanisha wali etaa intii su-aalaan ku horeyta una ka bilaawo doona hoo ilaahay raalla ka nagada xaaf deegaanka daynunay halow daynunay su-aali kowaad ee tarta aqooneedka uu ka dhega anfura walibana nagadaase sitan sheeg qofkii bilaabi dhismaga masaajidul masaajidka aqasa marlamaad siinka nogoy weliba la siinku faday magaaga qofkii bilaabi dhismaga masaajidka aqasa daynunay dhega fura mar saddexaad su-aalaho bakanaga weliban dhiyaasa sidatan sheeg magaaga qofkii bilaabi dhismaga masaajidka aqasa jawaabta siinku rajeen insha allah halow daynunay b halo radio horton jawaabta bismillaahi araxmaan araxiim unooye tartamyaashii deegaanka daynunaybi hadduuna ku shuurayni su-aalataysi jawaabtiyaya waliba yanagatay qofkiinku horeeyi oo dhisi masaajidka oo maybu ahaa masjid aqsa weliba ujeeyaha waa nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam kanag jawaabta mar labaad waa nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam sax iyo qalad guddiga
waayahay ee, tartan aqooneedka bilo barakaysan ramadaan hamiinkii lamaadle ku gudi jirna
way baa laka bilaabay tartanka owga amiinka yeylamaad daynunay iyo weliba tartamayaasha daarusalaam su-aalayin horeytii oo la weydiiyey tartamayaasha daynunay b daynunay b su-aalaas jawaabtiyo ku biyan wayba waa too sax an hayna halow daarusalaam e
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaan iraxiim unohe tartamayaasha daarusalaam waa lasii jawaabtay uruska dayna menagalaata nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kanag jawaabta mar labaad soona kana nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sax iyo qalad guddiga
su-aalayin la weydiiyey daynunay oo hareer marti may baa si ku faa'iidaysay ahaan lang hordhikay daarusalaam daarusalaam jawaabtiyo biyan wayba waa too sax an hayna
ayo tarash tarasha ku faa'iidaysada doona ijaa kale sheega magaaga qofkii bilaabay dhismaga masaajidka la eraw aqasaa tarashee ku faa'iidaysay masaajidka aqska maaha aa masjid aqsa aa hey horta bantakiyaal marka hore horta lanka oo dhismo wal ku bilaabay nin sheeg hayo Fayda.
dambo bantakiyaal falastinka kiyaal ee falastinka kiyaal jaago lu warsa madash
macnaha mays meelaa ku jeede تاكل ميلا اكلوها aye jaab kale
iyo warta masaajidka alaqsa تاكل ورزه horta niyahow aan weyley iga jiray jinni dhisay Jinni dhisay?
Ah, haye jinni ha may haye jinni dhisay imalaag isla jarta haye
maynaan horta bini'aadinga oo sartaas huulku galadi ma ergaw waaka canahaanasay tageen aye ha nan bini'aadinga siidku masaarda siidku waa sida in sharciga aragti haye Beri.
haye malaa'igi jinni lay dhiseen haye
ah ha anaha haanase oga تاكل اني ميلا جد ما كنت جاكنا waayahay eedan maasantiin guddiga iyo jawaabta ku sugaan insha allah su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suuradsi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan waybaa suuradsi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan بسم الله الرحمن الرحيم مركلة يو مركلة رمضان مبارك tartanka uu kamay baan dhexee tartamyaalka xaafado daynunay eh, deegaanka daynunay b iyo xaafada daarusalaam ee may ku rajeene hoob ilaahay raalli ka nagada tartan qurux badan in meelaha ka bandhigan hoob ilaahay raalli ka nagada Eh, su-aali koowaad oo ahayd su-aal diini ah, isla markaas nasiib aan waldhabaan inay laweydiye tartamyaalka deegaanka daynunay b oo yo habaal marti si ka faa'iidaysi ana lahan hordhiki tartamyaalka xaafada daarusalaam ee oo yoan ku faa'iidaysada waayaan su-aala soon dhiyaasi sidatan sheeg qofkii bilaaway dhismaga masaajidka al aqsa haddaba su-aalaas jawaabtay xusni may banagaraasa qof ka bilaaway dhismaha masjid al aqsa may bahaayay nabiyullaahi daa-uud calayhi salaam mar lamaad jawaabta habakanaga xusni oo may banagaraasa aas-aasihii dhismaha masjid al aqsa may bahaayay nabiyullaahi daa-uud calayhi salaam
eedan maasante xuseen weli baan weeray xaafadda daarusalaam ee hallo daarusalaam
halow raadiyo warkan daarusalaam ee dhiga fura su-aali lamaad oo diini ee aan diyaar garooba weli baan dhiyaasee sidatan sheeg magaaga qofkii dhammaystiray dhismaga masjidul aqsa mar lamaad toobasen kanaga daarusalaam ee dhiga fura su-aali lamaad oo diini ah dhinaga kalena ee su-aali lamaad ee tartanka oo weli baan dhiyaasee sidatan sheeg magaaga qofkii dhammaystiray dhismaga masjidul aqsa mar saddexaad weliba sheegaasana magaaga qofkii dhammaystiray dhismaga masjidul aqsa jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartay haajare booga tartanka berkaa ku gal bartan haajare
hallo daarusalaam
halow raadiyo warkan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha daarusalaam su-aala sayti jawaabtiyo hadin iska dayna minaraata insha allah nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kanag jawaabta
su-aala jawaabtiyo minaraata nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam jawaabtii oo ku biyaan daarusalaam wayba wato sax hayna hallo daynunay halow raadiyo wartan jawaabta إن شاء الله جوالتي جوابتي دين سكدين ولي بنغرات ونبي الله سليمان عليه السلام kanag
ونبي الله سليمان عليه السلام sax iyo qalad guddiga su-aali diiniga haytay ayuu ha ku noogan daarusalaam si ku faa'iidaysi ahaana lang hordhiki daynunay jawaabtii oo ku biyo wayba wato sax ee walaynayo saas ka heleena hal dhibcood
ahey caduurta uga bilaayow tanashe hanuunbay fiiriyo ay tahe musbar dhuje doodunay ahey bilaawati baasmaleh hadhibcood oo wiin qatar eh oo isan ilmaha ka saarteen insha allahu yantiyaal ahey hadhibcood aysinka dhibe baybalin dhibey wilaayaya nuur shariif bin of taylor yangorrasigma ha yashinka dhib sardhaanka meelinka seeliya ahey okay tartan wanaagsan hallo daynunay b daynuunay dhaga fura su-aalii saddexaad ee tartanka uu ka dhini kale nagadaasa su-aalii koowaad oo biology ah welibaan dhiyaasa sidatan sheeg saynisyahanka lantixgeliyow inti us-eyi awka geedo daynuunay dhaga fura su-aalo biology welibaan dhiyaasa sitan sheeg saynisyahanka lantixgeliyow inti us-eyi awka geedo mar saddexaad daynuunay dhaga fura sheeg saynisyahanka lantixgeliyow inti us-eyi awka geedo jawaabta sinkurajeen insha allah halo daynuunay halo daynuunay halo radio warsan jawaabta ان شاء الله سؤالتي جوابتي ونس كدين ولي بنغلاتها تيو براستس kanag و تيو براستس sax iyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aalii la weydiiyey tartamayaasha daynuunay jawaabtii oo ku biyan way buwaato sax ee walin iyo saas ka heleena lama dhibcood
Bada ani ooga saayda. Labadaba dalulay. Ooga bustis iyo taas bustis taabale way. Labadaba ood weeyin ah. Ha. Anta sidike to horta way baaseen dhagay. Way baaseen gadiwe be baasi shufur leh. Me dalulay garaski oo kiyaalay meel berta hay. Yaseen dhaki. Tagaleen way baaseen gadiwe gudoomiyaha dhaaysiyow. جل وصرتي دايسي هاي ها ها ها ها اوكي ترتبر انزل halo daarusalaam
Hello, radio warsan.
daarusalaam dhiga fura su-aali lamaad oo biology ah weli baan dhiyaasee sidatan sheeg saynisyahanka lantixigeliya inti us-eyi awka biolojiga mar lamaad daarusalaam dhiga fura su-aali afaraad ee tartanka owka dhiniga kale nagadaasa su-aali lamaad oo biology ah weli baan dhiyaasee sitan sheeg saynisyahanka lantixigeliya inti us-eyi awka biolojiga sheeg saynisyahanka lantixigeliya inti us-eyi awka biolojiga jawaabta siin kurajaan insha allah
baratayaa jire buuga tartanka berkaan ku gal halo daarusalaam
Hello, radio warsan.
jawaabta
La su'aalatay jawaabtii amay banaaglaasoo ilaahay roba Aristotle.
kanag
Aristotle.
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan way buwato sax ee walin iyo saas ka heleena lama dhibcood
يخوي ماي Hey, hey. Wel array, wel array. Geel caruuri qaaday ma dheer, yalla array.
ومحد ريح Hood aan kasaana. Gaal tuuga ariir ee gaadeen.
اه Meel dheer ma jirirki.
اه Hadda wala oo ad ad ad hadda ad hadda bar hor. Anu dheer hore masaajidka oo maray. Ah.
ها abar magalata aan oodheyle haroore Ya, masaajid jaamac oo maray wurr aan oodhey harooreed aataba roor reedwaab oo mareed arag aha geel aruur qaadima dheer lama dhibood daarusalaam he magaaga horta fiiriba daarusalaam daarusalaam ya macnaha daarusalaam magaaga ba ya maga barakayso doynunay meehoy daynunay mee horta doynunay dhe magaa kiisaxo doynunan ad magorota moodi moodi i doynunan ke horajiram allagaa allow ada arabtun dhinigaasa koyti ada ilaa irgabaadii jinniga masaajidka dhisi wala koogta ada ma jira dhe ada asxaabta jinnigu aniga hata kor in sheegti hamiin inti jinniyaal badan kinkoyno hees hees ha kimbiyeno hees kunqaadka arano kaxafidsiyen بسم الله taas aan ogo بسم الله waan adi in sheegti hataba ah lamada dhibcood taas labaa dhibcood anjeeyey muxdig caato yaa ka bilaabay fartuumaatu muxdig mooshiya هوبا jaakol haa kaalase فمر دبيك والكوشيدة يقولون jaakol walan dhiibaa kaalase meelo makasaa meeliyo baax bale walaasu dhiibaa waayahay laba dhibcood muxdig caato إذا لي من كركادي ولا هو يقف تلا الكوشيدة وبكم كوشي halo daynuunay halo radio warsan daynunay welibaan diyaar garooba sana su-aalay koowaad oo chemistry ee dhinaga kale nagadaasa su-aalay shanaad ee tartanka uu ka welibaan dhiyaasee sidatan sheeg curiyaalka laku helow kaadada marlamaada siinka naga daynunay dhiga fura waa su-aalay koowaad oo chemistry ee welibaan dhiyaasee sitan sheeg curiyaalka laku helow kaadada mar saddexaad sheeg curiyaalka laku helow kaadada jawaabta siin kura jaan insha allah
bartayaa jiree booga tartanka barkaa ku gal bartanaa jiree
hallow dars daynunay
هلو رئيس فرسن jawaabta
ان شاء الله سؤال سيتي جوابتي مدينة وشورة ان وليبا نغلاسها ويوريا كريستمين بوتاسيوم سيريوم kanag
يوريا كريستمين بوتاسيوم سيريوم
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas haydi su-aal chemistria waana la weydiiyey tartamayaasha daynunay jawaabtii oo ku biyan way buwaa too sax aan hayna hallow daarusalaam
هلو وهذه ورثة jawaabta
ونتيجة ورثة إن شاء الله من راسة نيتروجين هيدروجين كربون أكسجين kanag
مركل عندنا كان نقص جوابتي من راسة نيتروجين هيدروجين كربون أكسجين sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalay daynunayaa ku jawaabi waayeen way baasi ku faa'iidaysi ahaan lan hordhikay daarusalaam daarusalaam jawaabtii oo ku biyan su-aalaas way buwa too sax ee walinayo saas ka helaan hal dhibcood
hortaad jecelo aan imarjiday goole dow imarjiday ha toosa amadiyaad arta reeg ala walaalka shale oo dhaaf natamba iyo buusadokana mayto jawaabtu toosax ee horumarka arto mayo horumarkaaraas magaalado ama galado ama jawaabtu toosax walaago walaago ma islaha guddigii iyo xusni ii fiiri bal deg degto islahanin jaakolin budaake jaakolin jilil dhagle an usba in sheegi an ma oshi laakin jinaga heeskii oo us oo us gobasi usiin qaadi hata hata hata hata heeskas kastoo noo dheeji jaakol والله anoo دولتي ما امسي بريت والله ما دوب ma kastoo leenoo xasuusa انا والله ليبك اري ما انا بل اسوق قاعد يعني معه macnaha heestana tasha hilimi ka heestay جواب انا قاعد انا اري هلمه oo jiniyaalka اه qaaday والله ما الو بنتين هاي والله بان بان ما مدو ما قتل لك wala ku xasuustay ها ما لا.
وليسي كدو.
فديانو هل هل كرلي انت انكيريا serlahayn دكوب مدوه ما سوى هيري haye nan bai ba na ta an faɗi ya ha ila gid min dan yi aga ya ba su su ne halkar an tin kirim madiga yuri il ko shi din ha karas jinig aawshay jinig aawshay wallahi da ta mai hilbi may karas leeyin markuu madii heestayn madi an mai lahan suru mai madi dugu sibta haye an baka ta ba isan kuwera amma fama isa gan shega kuwera yalli wallahi haye
ya bi an lam ku taab naysan ha amma ka taaban haysan ku weera ama fama isaaga sheega ku weera saxa ki baro ma isaagta taab dhab Ma- junuu nafte ya faama isaagta faama isaagta nafte u sheego junuu Jini uma samaha.
haye dhibcooyinka meelka sheeg ha haye haye, dhibcooyinka meelka sheeg aan hoodhay ma karane roor aan hoodhay haroolay arolay ya dhibcooyinkan Ya- ya.
abadolay dululkeeda hakii tere aan hoo abadolay hoostaada keen waay hakii war tere hab- habadaba oga qaadadaan ee meelka sheeg habadaasi way baa lan dhiibay way baa lan dhiibay maamulaha arlaade n arwo arlaade mayl ereksaase cabdiraxiim maya Hmm.
way baa la reexan alnuur alnuur alnuura lan dhiibay dhibcadaas dhibco yar mee nafsatiis way baa laka darey cabdiraxiima laka daree lamaadiyo lan dhiibay mato alnuur igaada kora mee wala abadolay walaaba ha- ha- habadyada inta dhontee Haye.
jaakol afartis oo- oo- afar buud jaakol le kuwinta Haye.
ha saas ogaaw haddana wayba waa daarusalaam aan sheedaa dhibcadaas oo jaakol dhibcoshi otomo ee laska dari kuwin hallow daarusalaam
هلو راديو ورثة daarusalaam dhiga fura weliba hasinka dareertee su-aali lamaad oo kemistry ee dhiniga kale nagdaasi su-aali lixaad ee tartanka uu ka weli bandhiyaase sadatan mayba had anta una sheega doona kee isku dhis ah b mercury t ozin g hawe x ammonia marlamada siinka nage antun ha dareerte kee isku dhis eh ba mercury ta ozin ja hawe xa ammonia mar saddexaada siinka naga dhiga furado su-aali lamaad oo kemistry ah antun ha dareerte kee isku dhis eh ba mercury ta ozin ja hawo xa ammonia jawaabta siin kula jiraan insha allah
baratangaa jire buuga tartanka darkaan ku gal
hallo daarusalaam
hello radio warsan jawaabta
ila su-aalaasaytu jawaabtay haddaan isku dayna may nagadaasa ammonia kanag
ammonia sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali hayti su-aal chemistry ee waana la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan way buwaato sax ee walin iyo saas ka heleyna lama dhibco tarash
aniga kuwaala oga jecelow usbuuca jaakole saabiya egtaada baal fadhiyaatan jaakol hadda hadda ayaad hadalaha saase ku abdulow laro usbuucla bari jinig buu soo bari abseerow jinig usbuucka me kan uu sheegay feerwiinaag jinig fadhiilay kaaso abdulow hadda hadda hadla hadala mid eegin hay hore socoy jaakol faame isaag kutoosigi taras faame isaag jinig ay kutoosi anina muma usaagaan haya taariikhdii oo dhay Ah.
tooshka ya taariikhdii oo tooshka tooshka tooska oo waybaag jirtay jaakol fanaan ee kooxda iskahayni Haye.
todobaati iyo afar todobaati lamadii ilaa kooxda iskahayni ilaa burburkii mogta haye markuu waybaa toosh toosha qabay oo ifdheylaro haye mugdigoo iskala jarna munkoosi dega nalkana noo damiye haye nalkooba dami una taasma qabna tooshka habiyo una wala ficdaan wala halbana nin diidi jiray tooshka nin kuma shida jiray hadda magaalada kortana ona galada korna yaryaalahayn uslan weynha toos toosdaanba dareero marka tooska nini kumaysa masuula ka fiirsada wala i dhegi tooska tooska in si jaakalo mu weelanna hadda nalana silay xaabiya koy nal ku sidan a toos mudwada lamada lamada dhibcood Mm. ay taawiyaase lamaha dhibcood too wayba la kay wayba la dhiibay warsan maamulaha warsan hilaal sheekh shuceeb tankala wayba wayba la dhiibay fahmaysaag wan dhiibo magaasha hilgaad fahmaysaag mar dambele tankala wayba la dhiibay khabiir en wariyaha oo caanka eh yalan dhiibe en saaxiibka eh oo ya ha ka tooyey haytowi ha haye ha wariyaha khabiirka eh haytowi ah maasha allah maasha allah oo ku jaakol dhirfan qabli war kasta hilmaamahay magaaga bamboo hilmaamo ku cusubhay marka dhankaasi way balaaree dalmar maga maskin mayka eh maasha allah ha weliba abaan dhiirina haye dalmar Abwaan dhiirina kuma lamaa xidheen.
dhibcood lamaa dhibcood daarusalaam dad way laasingdhimay odayaal eh oo khatar eh oo akhyaar eh mushma wala jaakolo dadkan dhiibow dhanka usiban kasaanankii dhaaysoo gudoomikii laam aylikiirnay
waayahay eeda mahadsantiin hallo daynunay
hallo radio warsan daynunay dhaga fura su-aali koowaad oo fiisiga saasinka dareerta weli bandhiyaase sidatan danam yala dhaki bad danam e oo xoog badan oo lixaad jana eyi eber dhabiisin eber siyeed ka abaaranta hooba danamka usa eyi lama mikro kulam meega itaalka danamka badda eyi marlamaada siinka naga su-aala welibaan dhiyaase sitan waana fiisigisu danam la dhiki bad danab ah oo xoog badan oo lixaad jana eyi ebir dhibiisin ebir siyeed ka abbaaranta haddii danamka eyi lama micro colum meega itaalka danamka bada'ey mar saddexaada siinka naga dhiga fura danam la dhiki bad danam eh oo xoog badan oo lixaad jina eyi ebir siyeed waa ebir dhabiisin ebir siyeed ka abaarinyi hooba danamka usa'eye lama mikro kulam meega itaalka danamka bada'ey jawaabta siinkurajaan insha allah
bartayaa jiree booga tartanka barkaa ku gal bartanaa jiree
hallow daynunay halo radio warsan jawaabta
waa jawaabta walib waa ahaa
haye jawaabta mayo hallow daynunay hallow daynunay hallow daarusalaam
halo radio warsan jawaabta Halo.
hallow daarusalaam jawaabta
Halo Radio Watson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Su'aalahayti jawaabtii haddaan isku dayo may nagalaasa insha Allah. Subhili matakawi jawaabyaal minus four kulam.
kanag jawaabta
Su'aalahayti jawaabtii may nagalaasa subhili lakadawi tumo minus four kulam.
sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, su-aal la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam waa daynunay ku jawaabi waayeen way baase ku faa'iidaysayahaan lanku wareejiyey daarusalaam daarusalaam jawaabti iyo biyan su-aalaas physics ka hayti way buwato sax aan hayna
waayahay haye tarash ku faa'iidaysay horta horta jaakol marne hunturi marne jaakol dhaaf su-aalo ku faa'iidaysay ha su-aalo su-aalo way buu ahaa een aniga faa'iidaysadey ayay ku faa'iidaysay way buu ahaa daarusalaam ya idaynuunen jingma ee moshidel su-aalo ku faa'iidaysay jawaabta koo sugaan su-aalo jawaabtee waa ha su-aalo jawaabteetii oo hole science mahne su-aalo jawaabtee sigsaita physics mahne ha physics ha jawaab jawaab jawaab jawaabtee ya dhirf jaakol aan qabo doogna hiir maaye jawaabta
jawaabta physics wo
jaakol haye jawaabta mikrofonka qabsay
ما تجوز su-aalo physics ka hayta jawaabtee إن شاء ما
ما مدونس دانا روتي با ما يموت الإنسان hunduri maaye hunduri hunduri inkanaag hunduri ho adankana waata ho jawaabta physics waata
jawaabta physics aniga inkanaag ani ma waata danam dantu bilaw ha danab
ضرب الهزء هزء صابكو danab la dhiki danab la dhikey bad danab ah bad danab eh oo eed hoog badan oo eed un hoog badan oo lihaad shana ay oo lihaadsin ay eber ibir dhabiisin dhabiisin eber siyeed ibir siyeed ka ka abaaranta abaaranta haddii danamka ay haddii danabka ay lama lama micro micro kulam kulum meega itaalka danamka bada'ay marka meega itaalka danab bad ay waa ko aniga sheeg sheeg wir ديرش ما دير كل badwa ها ما والله ما لك علي مركز انوير ياسي أها.
وقال لها مسلم سياها
waayahay waayahay eeda maasintiin بدع عشوائي waa eedag maasintiin barnaamijka tarta aqooneedka warsan iyo garab walaal dhinaga su-aal diyaarintana weliba si hagarlaan barnaamijka uun ku qayb qaadaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir guddiga iyo ku wareejiyaan jawaabta xuseen hey waa tahay xusnow eedaa mahadsanta waa su-aali koowaad oo hayti su-aal fiisiga si isla markaasna siban waaldhadaan inay la weydiiyo tartamayaalka xaafadda deegaanka daynunay b ayo jawaabta muddo elankana nagi oo haloo daynunay la guriyo ku jawaab waayaan si ka faa'iidaysi lanka wareeji tartamayaalka xaafadda daarasalaam ee ooyoona ku faa'iidaysidi waayaan su-aala son dhiyaasti sidatan danab la dhiki bedanab ah oo hoog badan lihaadshayna usaeeyi eber dhabiisan eber siyeed waana ka abaarinyi haddii danabka usaeeyi lama microculam haddaba mayo itaalka danabka badda haddaba su-aalaas jawaabtee maynagadaasa xusniow afartun kun newton ber culam haddii jawaabta marlamaadkanaga mayb wa afartun kun newton ber culam forty thousand newton ber culam
waahay-ada mahadsanta su-aalaha dareerta weliba iskuulaha daarusalaam hallo daarusalaam oo raadiyo whatsapp daarusalaam in diyaar garooba su-aali lamaad oo fiisigise weliban dhiyaase sidatan danamka usuwadada halka electron xaddi shayna usaeyi hal dhabiisingli laka dhow toman bawa minus ama laku jari tum isagaal kulam mega electron iyo mare jaabgudubka halkiisa kan kaasoo use marow danam hayaan itaalshi eyi hal amber su-aalo siinkanage markale dhiga fura danam usawadada hal electron xaddi shayna eyi hal dhabiisingli laka dhowi toban bawer laku jari tum isagaal kulam mega electron yo mare jaabgudubka halkiisa kan kaasee oo use marow danam hayaan itaalshi-ay hal amber mar saddexaada kanaga dhiga fura danamka usuwadada hal electron xaddi shayna mebwa hal dhabiisingli laka dhowi toman bawer laku jari tum isagaal kulam mega electron yo mare jaab gudubka halkiisa kan kaasee usa maryaw danamka hayaan itaalshi-ay hal amber jawaabta sinkurajaan insha allah hallo daarusalaam
hello raadiyo whatsapp jawaabta
bismillah su'aal la saysi jawaabtiya mayna galaasa
jawaabta mayna idaas
su'aal la saysi mayna galaasa li dhibi labaatan lama laka dhow iyo toban lakujidari minus eighteen electron kanag
su'aal jawaabtiya mayna galaasa li dhibi labaatan lama laka dhow iyo toban lakujidari toban siyeed electron
kanag mar saddexaad
su'aalatay jawaabtay minagadaasa dhede labaata ilama laka dhow iyo toban laka jibaari tunisiyeed electron sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam ee jawaabtiyo ku biyan way buwato sax aan hayna hallo daynunay halo radio warsan jawaabta
jawaabte lix kun newto by kilometer kanag
lix kun newto by kilometer sax iyo qalad guddiga su-aali ha hareer marti daarusalaam ee gordo waayan waana la weydiiyey isugu faaidaysay han lang hor dhigi hadda daynunay bii jawaabtiyo ku biyan way bua daynunay to sax aan hayna tarash ku faydaysay
jaakol horta waa jaakol su-aalo weydiyaas aan ufadaas oo kuskoy ya su-aalo weydiyaas obisku an indhaa koofasaa qaaday maya manfusa moqaale ya inka jar maha haa dhun aytaa inka dhigi su-aalo diyaarso su'aale ani tan marka maad ku faydaysa korte Ya, tan way buwahon physics ma haye physics led ya haa haye xuseen jawaabta waa tahay ciidan mahadsantiin abwaan jaakole iyo abwaan tarash sida quruxda badan leeyahay oon dhiirigeli ahaan lamada xaafadood tartamaayaan Ee, su-aali lamaad oo hayta su-aal fiisigiisa isla markaasna siban weel dhadaan in la weydiiyo tartamayaalka xaafadda daarusalaam ee oyo ku jawaabayna ka faa'iidaysan lan hordhikii deegaanka daynunay oyoon ku faa'iidaysada waayaan su-aalo soo dhiyaasi sidatan danab usuwadada hal electron xadishayna maybwa hal dhabiisin li laka dhowi tumon laka jibaari tumon ama laka dhowi tumon baawar laku jari tumisal colom meegaaw electronka usamarow jaabgudubka halka sakin kaasoo mariyow danab hayaan tiir shay usaeyi hal amber Eh, danab hayaan itaal shay usaeyi hal amber haddaba su-aalas jawaabtee may banagadaasa li dhabiisan labaata ishan laka dhowi tumon laku jari tumiisiyad electron jawaabta haddii mar lamaadka naga maybwa li dhabiisan labaata ishan laka dhowi tumon لكجباري ماينس توم إسيات إلكترون marka waliha dhawaanka ka aalay ha بدأ دار السلام يا daarusalaam حلو.
meelawaad ishaan meelawaad la meera إلى ميران ahay waayahay ee, su-aalogii iyo meelaaan ku gudubaana qaybogii hore lamada xaafadood way ku cusaanan diqadka kasii jaran weliba hadeernay qaybogii lamadii su-aaloodee dhextaalka ee, deedo hamiin kasta haddii ariyaasa weli kaloo ciidanka mahadnagaane iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo su-aal diyaarinta barnaamijka tarta aqooneedka sanad kun si weyn us ku qeyb qaadahay waa iskuul tayle oo eed walbarshadiisa sarayta qeybtun dhextaalka lamada su-aal weliba nindaadi haydoone xuseen oo garab walaal ku tirsan xuseen hadhawaaw si dhegeystayaasha aan guda galan oo ilaah raalli ka naga
eedaada mahadsanta muxudiin xasan xusni dhagaystayaalka mar walba ma inteegayin inay ku qeyb qaadaan tartanka bilo barakeysan ee ramadaan ku dhiyow ama ku socda raadiyo warsan waana taabageliyayan walaalaha garab walaal iyo saas oo kale raadiyo warsan sanadkuuna maynoo kala qeyb qaadahay dhinaca diyaarinta su-aalo xaafido tartamayaan iskuulka hoose dhexe iyo sare ah kawaadir saas oo kale su-aalo dhextaalkana mayahanin diyaariyaan xusniyow ururka horumarinta deegaanka deedo markilaa gaabi magaasho iyey ama dhalinyaro aan heelan sidii aan horumari lahayn deegaanka iyo su-aalo waa seytii abaalmarino ama hadiyada qaaliya ka bii doonaan qof allaala qofkii markaa seytii ku jawaabo ama sheegay su-aali jawaabtii saxda ah dhextaalka oo ka su-aalo shomeybwa lama su-aalood oo deegaanka ah ama bulshada tan reer digli marfule khusayta dabcan may filay inay lan diyaar garoobo doono lambarkan oo waca doontaana may nagada doona hobilayaara shan siyatun soddon konton iyo saddex mar labaad lambarka hoofkanaga xusnimayb waa shan siyatun soddon konton iyo saddex su-aalo koowaad haddii aanan guda gala xusnigo may banaadaata sheeg saldanadii ama boqortooyadii aan ka horreysay digli mirifle magaasha iyo xilligii la aas aasi dhegeyste may koofadaane saldanadii ama boqortooyadii aan ka horreysay digil mirifle magaasha iyo waqtigii la aas-aasi may rajeena inaysan ku jawaabi doontaan dhegeysta aan ka horeey halow dhegeyste walaal adoo magaaga ku bilaabaas imeelaada roogta magaaga imeelaada roogta barnaamijka waa bul socoto walaal raadiyaha isku dheeray adoo mahadsan si jawaabta si fasiix alanka fahama kanag mar lamaad magaaga magaaga marlamaadka nag raadiyahana isku dheeray ad oo mahadsan salan fahmi jawaabta adbiyaas haya jawaabtan gudagal waa tahay dhegeystaas eedan mahadsanyi dhegeystaala mahadsiino halow dhegeyste haa magaaga iyo meelaada roogta halow waa tahay lambarkaas ku goohi may rajeeyaa inuu si dib hankanagada doono hobiilaha raallikanagada angudubay dhegeystaha kale halo halo dhegeystaha kale angudubaana iyada amahadsiin dhegeystayaal sida quruxda badan yohanaska dayan halo dhegeyste halo ha magaaga imeelaada roogta walaal usaama xaafadda ideedaha ayaa jawaabta horan gudugaal meerte walaal waa tahay dhegeystahaas tartanka ku dhiisanyay dhegeystaha kale aan gudub gale halow dhegeyste magaaga imeelaada roogta xali abdiyow xaafadda berdaal ha noo weerahay haye haddii barnaamijka la socoto horan gudugaal waa tahay eeda aan mahadsanta dhegeystahaas mahalalna jawaabta saxda ah aan gudubay dhegeystaha kale halo haa walaal magaaga imeelaada roogta haye jawaabta horan gudagal r r a iyo jawaabta ka sheegay sax munku jawaabna dhegeystaha kale aan gudubay halo halo dhegeyste halo waa tahay dhegeystayaal may ku codsadaana inay anshaxa iyo nidaamka tartanka nila ilaaliyaan waana waktigana nila dhowraan hob ilahi raallikanagada dhegeystaha kale halo dhegeyste magaaga imeelaada roogta koranqaad codka walyar adoo raalle ah kanag magaaga imeelaada roogta haya ibraahim hor on gudagal jawaabta ali bogay iyo ka jawaabi eedan mahadsanyi dhegaystahaas iska dayay laakiin jawaabta saxda ee mahaleelna dhegaystaha kalan gudubay halo halo walaal magaaga imeelaad roogta ibraahim xasan oo deegaanka daynuune hanoo weeraha waana uu ka tartamahayan reer deegaanshay ibraahim jawaabta waagi siyaad bara jawaabta saxda ee mahaleelna ee dhegaystaha inka damboya si aana su-aalo koowaad ku jawaabow halo dhegayste magaaga imeelaad roogta walaal adoo mahadsan raadiyaa isku dheeray si jawaabta lan fahma aamiin cali cabdi deegaanka haabara jawaabta horan gudogal ajuuraan nasiib manwaaldan inatan saxda ada sheegta hogaanku gudobaana su-aalo koowaad oo dhagaystayaalkii oo ku ku faa'iidaysad waayeen tan lamaad aan guda galaana anti una tan kood aan ku jawaabna su-aalo lamaad may baa nagadaasa dhegaystayaal hooseen ku rajayna inaysan jawaabtiya saxda inayn sheegtaan ay aas aasi saldanada antaana laka aas aasi haddii aan siinkanaa su-aalo maybawaa ay aas aasi saldanadii saldanada sayti iyo meeliya laka aas aasi jawaabtasin ku rajayana dhegeysta aan ka horeysiiyo halo dhegeysta haa walaal magaaga imeelaad roogta cabdulaahi mursal xaafid walwadaag horan gudagal jawaabta saldanadan una weydiyahayn oo digli marflo aan ka horeyti lanka aas aasi imeelele ka aas aaseel koofade waa tahay eeda amahadsanyo dhegeystahaas iska day balse mahalalna jawaabta saxde dhegeystaha kale aan gudubay halo walaal magaa imeeladan weerayd waa tahay dhegeystaha kale aan gudube halo halo halo haa walaal magaaga imeelana weeras usaama iyo dibhanka nagadi oo hana weero xaafada ideeda halo usaama jawaabta horan gudagal waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna ee usaama oo hana weeri xaafada ideeda dhegeystaa kala siya halo walaal meelana weerayd iyo magaaga maxamed cali cadow xaafada berdaale miya xaafada mursal haye jawaabta horan gudagal cabdulaahi yuusuf waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna dhegeystaha kale aan gudube halo halo haa walaal magaaga imeelana weerayd magaa markale kanag su-aalo habakeenkanaga maybu waa sheeg saldanadii haddii una weydiyaana magaasha qofka aasaasi meelala ka aasaas waa mahadsan tahay yoona salaanta koo qaadayan saasaa adayna hawada keenmar sii hayaan okay dhegeystaha kale aan gudubaana halo halo
الو haa walaal magaaga imeelana weerayd مغاي بشير ما يجرو دمير بغداد bashiir maadiyarow degmada buurhakab aan weero haye jawaabta horan gudagal bashiirow يوفكن كلكنا دمير زوبا
degmadan teew
زوبا زوبا زوبا قطر zobe aasaasaha zobe ow waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna lamada qof anka damboytiya siyaana inay nasiib unwal dhalaan jawaabtiyo biyowshe halo dhegeyste
عليكم السلام meelaad rogtay magaa walaal
دينك بصير كرو مالك furow maalan jawaabta horan gudagal waa tahay dhegaystay inka dambooya fursada siyaana iyo su-aali lamaad oo dhaxtaalka oo ka hanin diyaariyaan deegaanka ee, dhalinyarada ama ururka horumarinta deegaanka halo dhegeyste اه Waga- magaa imeelana weerayd
هاي محمد الدار دمير بغداد يقو ويراي maxamed oo hana weerow degmada burakab jawaabta horan gudagal maxmedow دينك ما يبوا بنان بناني kanag markale بناني بناني banaani waa tahay jawaabta saxda ee mahalalna ee, su-aalogii oo lamada haayaan oo dhaxtaalka oo ka hadiyaariyaan deegaan development organization ururka horumarinta deegaanka iyo haayaan oo uu ka dhagaystayaalka ama dadweynaha nasiibka aan weeldhada waayan inay ku jawaabaan su-aalahaasa ku Jawaab, jawaabana xusniyow Eh, su-aali kood oo hayti sheeg saldanadii ama boqortooyadii aan ka horeeytay digil mirafla magaasha i meelila ka aasaas eh, goortila aasaasi haddaba su-aalaas jawaabtay may banagadaasa waa saldanada gosaar gudil eraay magaasha mayna la aas-aasay sideed bili afaraad kun afar boqol iyo sagaalkii miilaadiyada oona ka toosan labaatanka bili afaraad sideed boqol iyo soddon hijiriyada mar labaad jawaabtaaba kanaga xusniyow saldanada bo- ama boqortooyada aan ka horeeytay digil mirafla may bahaay magaasha eh, boqortooyada gasaaro gudo sanadka la aas-aasayna may bahaaytay sideeda bili afaraad kun afar boqol iyo salaad kun afar boqol iyo sagaalkii miilaadiyada waana ka beegan labaatanka bili afaraad sideed boqol iyo soddonka hijiriyada Eh, haddeenan gudagala su-aali lamaad oo hayti sheeg lanka aasaasi saldanada ama boqortooyada digil imirfle iyo meelalka aasaasi eh, jawaabteen maynagadaasa xusniow Eh, meebal ka aas-aasay eh, deegaanka ama degmada luuq si abwaanka basheegahaya iyadaa maadsanta abwaane mayna aas-aasay eh, garaad kalafow lan la ero garaad kalafow yaa aas-aasay meelala ka aasaasayna may bahaystay degmada luuq waayahay xuseen iyadan mahadsanta saasoo kale weliba antoonku mahadnagaane ururka deedo oo su-aalo dhextaalka ku qayb qaaday hamiin kasta inta lagu guda jiro bilo barakeysan iyo ramadaan saasoo kale weliba mahadnagaane iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo su-aalo tartanka ee tobanka xaafadood inta lagu guda jiro bilo barakeysan iyo ramadaan diyaarintii qayb weyn ku qaadahay halow jecelow
hale igeedan oo kun igeedasaan diyaar aha jaakole
كله ويليو
halow daynune
raadiyo warta هلو دار السلام هلو دار السلام waayahay xaafado khadka kuma ogon hageliyaan hoo ilaah raalla ka nagada sababta aan kuma ognihin ogaada doona dhextaal waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee noola dareertan weliba dhumusaayatan barnaamij tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan oo taabagelintiisa kula qeyb qaadaan warsan iskuulka kawaadir oo su-aal diyaarinta qaabilsan iyo walaalaha garab walaal halow daarusalaam halow daynunay guddiga madashuuray ku bacda daarusalaam teleefon shod dansan kuwarqab waayen khadkiyo ku behen hal dhibcood iyo laku jari saas la dareeren daarusalaam su-aalaha dareertana weliba iskulaha daarusalaam waa daynunay halow daynunay
halo raadiyo warta daynunay dhiga fura su-aal weliha dareerte xisaab eh weliban dhiyaase sidatan xisaabi bedduleedka sadeji baaranagarle dhina siyeed dhabiisan shan sentimitir xisaabu dhiga fura weliban dhiyaase sidatan xisaabi bedduleedka sadeji baarana leh dhina siyeed dhabiisan shan sentimitir mar saddexaada kanage daynuni dhaga fura xisaabo weliban dhiyaase sidatan xisaabi bedduleedka sadeji baarana leh dhina siyeed dhabiisan shan sentimitir jawaabtaasian ku rajayaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka berkaa ku gal halo raadiyo warta jawaabta
insha allah su-aalaasi jawaabtay madina kushiirayno kubacd waliba nagadaase lix boqol tumiyo afar dhibi hal lama shan centimeter cubic kanag
Ah, lix boqol tumiyo afar dhibi hal lama shan centimeter cubic
sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, daynunay su-aalaas lu weydii eh, jawaabtii uu ku biyan waybua too sax aan hayno halow daarusalaam
halo raadiyo warta jawaabta
su-aalasay jawaabtay insha allah mayn ku jawaabane afar boqol afartii sede dhibi shan centimeter cube kanag
afar boqol afartii saddex dhibic shan sentimitir cube sax iyo qalad guddiga
waayahay daarusalaam su-aalii ku faa'iidaysiga hayti ee la hordhigi jawaabtii ku biyan waybuwa to sax aan hayno guddiga xusene jawaabta tahay xusniow su-aali koowaad oo hayta su-aal xisaabe isla markaas nasiib aan weldhadan inila weydiid tartamayaalka deegaanka daynunay oyo habaal martay ku faa'iidaysaan lan hordhigi tartamayaalka xaafadda daarusalaam ee oyona ku faa'iidaysada waayaan su-aalasoon dhiyaasi sadatan xisaab beddulaadka sada jibaarana leey dhina siyad dhabiisan shan sentimitir saadib su-aalaas jawaabtay maynagadaase konton iyo kow sentimitir laba jibaaran mar labaad jawaabtaba kana xusni maynagadaase konton iyo kow sentimitir laba jibaaran fifty one centimeter square hallow daarusalaam
raadi warkan su-aali lamaad oo xisaab ee diyaar garooba dhiga fura walibaan dhiyaasee sidatan xisaabi bedduleedka sadeji baarana cabirsheyna eeyi konton sentimitir mar lamaada siinkanaga su-aali lamaad oo xisaabta ee daarusalaam dhiga fura walibaan dhiyaase satan xisaabi bedduleedka sadeji baarana cabirsheyna eeyi konton sentimitir mar saddexaad tooba kanaga su-aali walibaan dhiyaase sidatan xisaabi bedduleedka sadeji baarana cabirsheyna eeyi konton sentimitir jawaabta siinkura jeen insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal bara hallow daarusalaam
hello radio warsan jawaabta
su-aala sayti jawaabtay insha allah mayn ku dhiidane su-aala sayti jawaabtiye mayn ku dhiidane lama kun iyo shan boqol centimeter square kanag
markala hadana kanaga may nagadaasa lama kun iyo shan boqol centimeter square sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta hayti ee la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam jawaabtii oo ku biyan waybuwaa to sax aan hayna hallow daynunay hello radio warson jawaabta insha allah su-aalaasay jawaabtay weliba yanagadaase saddex boqol centimeter square kanag
saddex boqol centimeter square
kanag
saddex boqol saddex boqol centimeter square sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam ku jawaab waayeen way baasi ku faa'iidaysay ahaan hordhikay tartamayaasha daynunay daynunay jawaabtii ku biyan su-aalaas xisaabtahay tiwaybuwato sax ee waleynayo saas ka heleena hal dhibcood dunay hadibad ayaari waa geli damboo laari dheedlikii iyo wesin dambu
Eh, dhibcada meelka sheeg dhibcado kala gudaayo buyita Eh, hoolnate miisaamiye boqoliyo konton kiilo mhm, kontonkii qofood qaado kor mhm.
seedu qofood laantiome leh haye fududay haseediid qofood way booha way dhiibay dadku hanuun dhaadaa jara Mhm, inay dhaadhay nankoleeraw waa saarteriya bil of taylor Mhm.
iyo af- after qoslaa kaleer usul hanuun ka kan Ba- ba usul saarteriya ofo way kan kale usul shakilina yar erey walaa dhamba humbaare usul saarteri ofo bil of taylor okay halaasaajeedi hallow daynunay hallow daynunay dhaga fura su-aalii lixaad waa su-aalii koowaad oo waliha sinka dareerta taariikh ah weli baan dhiyaasee sidatan sheeg meega qof iyo ka shahiidii muslimiinta dagaalkii beder sheeg anta qof ee ka shahiidii muslimiinta dagaalkii beder sheeg anta qof muslimiinta ku ka shahiidii dagaalkii beder jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartayaa hallow daynunay hello radio warson jawaabta
insha allah su-aalaasay jawaabtiye madinay ku shuurayni kubacd waliba yanagatay tumi iyo afar qof kanag tumiyo afar qof iyo kushahiidii muslimiinta saxiyo qalad guddiga su-aalii taariikhda hayti ee lu weydiiyey tartamayaasha daynuunay jawaabtii oo ku biyan waybuwato sax e lama dhibco daynuune
dowladay aan hooday bashigay taraskowka dhulkasi adag jub area timooshay hambaare wadyaraha ku jeedwa beshu andhamaati buubi ahay laba dhibcood allahu akbar cashiinka dhiibe soorta may baa sheeka dhibay abaseere cabdulow ahey abaseere cabdulow magac maskiin ma laga eh kankana may baa indhiibey walaaldeeda u dhiibana ahey fiiday mad idda la'ra oo ku nool xaafadda wadajir ya ya irtu ku saari haay xaafadda wadajir dhiigama ajaayka la mare ahey tabakaayidie okay tartan wanaagsan hallo daarusalaam daarusalaam dhega fura su-aali lamaad oo oo taariikhe an diyaar garooba waliban dhiyaasa sidatan sheeg meeliyo ka shiro jareen baarlamaankii gaaladii quraysh wala la ero jari mar lamaada siinkanaga su-aali lamaad oo taariikhda waliban dhiyaasa sidatan sheeg meeliyo ka shiro jareen baarlamaankii gaaladii qureesh walalan kasta jari mar saddexaad sheeg meeliyo ka shiro jareen baarlamaankii gaaladii quraysh walaala era jari jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartay haajare booga tartanka gargaar ku gal
hallo daarusalaam
هلو راديو ورسن jawaabta
سؤالتي جوابتي إن شاء الله مين غلاس دار الندوة kanag
دار الندوة sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo taariikh ee waa nagadaasa su-aalii ee tumanaad ee tartanka waa tumi lamaad ee tartanka wayba ee la weydiiyey daarusalaam jawaabtii oo ku biyan wayba waa too sax ee lama dhibco daarusalaam
mkoodo korokii fiira dhuuriye dhaafkii aleenko iyo wabasare waraabago waraabagii aleenka intii jireen dadaaradadaa aan shireedii leelanamiga jira wah wah yaani waraabaga surmi kooda faruurmi markuu hadda hadda ani ada jaakol aan kood ink dilo ah markadeed dhibcooyinkan oo ani meeljeey isug lankumas kureebe ha jinno iyo waraabo is aragaayeen haleerimaha jini iyo naabis haran jaakul jaakul ahan ay la aamo doon madon adiis ya iyo jaakola ay la aamo doon ay jinno ay waraabo eh aan jinnigii ah
aan waraabi ah usuuni jinigiyo ani aame ha usuba ileen faamay ganuunya ay tahay fahme isaaq fahme isaaq waayahay daarusalaam lama dhibcood ay siinka dhiibey ay fadaasan wayba siinka dhiibey saaxiibkay xuseen kerow oo lankasaaw awgaada Hussein Kero kan kawna Hussein Ama- Kero ama- meeliga ada maykin jira jini kaalay jini kaalay magaaleya hore jini kaalay magaaleya furna hoy hoy hoy hiroog- hiroog ha dhowye dabeele ka dhaca waxaa dhammaan dhibcooda cornel xuseen kerow oo lankasaaw awgaada iyo lamaada siinka dhiibey daarusalaam hiraamta ka doonada hallo daynunay loo raadiyo warsan daynunay dhega fura su-aalii juqraafi hasinka dareerta waliban dhiyaasa sidatan maylankase cirifka koonfureed ee soomaaliya mar lamaad maylankase meelanka damboyta ee koonfurta soomaaliya mar saddexaad maylankase cirifka ama meelanka damboyta ee koonfurta soomaaliya jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartay haajare booga tartanka gargaar ku gal bartan haajare
hallo daynunay loo raadiyo warsan jawaabta
in sha allah su-aalatay jawaabtay waliba yanagada doonte ras camboni kanag
ras camboni sax iyo qalad guddiga su-aalii juqraafiga haytii ee tumankii saddexaad la weydiiyey tartamayaasha daynuunay jawaabtiyo ku biyan wayb wato sax ee walinayoosaas ka helena lama dhibcood
ani aange widow bukeeni aha awtaris hendhoo anuu mukulin nyaanuu soki mergeyaha mukulin intaa keeyina lama dhibcood busta kiikii keedamaadi ooga hami horaba hanuun iiba bootayaataya lama dhibcood aa ay dhibe lawa kabarey toorta way balin dhibey daadiyaha barnaamijka waa wariyaha khabiirka waa xusni tan kale aydin dhibe allahu akbare ay ere lama qofooda in dhiibatan wiinta tan jecelow master gaabshe maamulaha warsan abwan dhiirere darmar xuseen cadaani waa haanasa qab wiinta tan okay hallow daarusalaam
walow raadiyo warsan su-aalinka damboyti ee tumiyo afaraad waana nagadaas su-aali lamaad oo juqraafiya dhigaan furo walibaan dhiyaasa sidatan maylankase meelanka damboyta ee waqooyiga soomaaliya taariikhu dhiga fura walibaan dhiyaasa su-aalo satan maylankase cirafka ama meelanka damboyta waqooyiga soomaaliya sheeg walalanka saw meelanka damboyta ee waqooyiga soomaaliya jawaabtasin ku rajaan insha allah
baratayaa jire booga tartanka berkaa ku gal baratnaa jire
hallow daarusalaam
walow raadiyo warsan jawaabta
ilaa waa la saysi jawaabta kidilmen eedaaseer adkaaseer kanag
aadaaseer saxyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam waana aan damboytay tartankii uu ka eh, su-aalo una hadiyaarini eh, ero kabaadir hadiyaaradii eh, jawaabtii uu ku biyan webwato sax ee lama dhibcood daarusalaam
horta wayla rag saase magmaagaday masolowday waybu ahaa kood meel eray kan dambe in kuleel koodka gee ka dhan holikooda walba dhadhaag baa leelahade jaakulow jaakulow taywalate daga bay meelmale adika haysat wayla eray hanqaraariyaagu luto hafka eri dareersi muhumaado heestas gabal kasta koo cusuda inqaad oo odowka meel eray cadaalad eh garta sheegee leeday hanqaraaryaagii lutoo hafka eri hees iyadahayti inqaad hukumanta odhay odhay ganaa inka qornaaytay heestas hukumanta helmaanti ma waa hanqaraariyaago lutoo hafka eri dareershay manhum ad ma arne ade ben cali heestii suubiyoria ankiraasi ma sidaas waayahay dhibcooyinka dhibcooyinka lamaada dhibcood onka damboys daarusalaam aylin dhiibe langnaman dhiibo ani isku feere lamaada lamaadaba ani gaade hiraabte wayba lankoye idi tiiday bulu jimac
waayahay eedan mahadsanta abwaan tarash guddiga ku sugaana natiijada su-aalogya meelo ka dhammaadeen min hal daqiiqa iyo siye lamada abwaan abwaan jaakole ku hormare abwaan jaakole oo ku maylata dhegeystayaalka
dhegeystayaalka ha oo tartamaa mase dhegeystayaalka mase dadweynaha kale dhegeystayaalka
ha dadweynaga way baa lahaa yani okay ramadaan kariima lahaa tartan aqoonsi fayda ah, nidaam iyo sharaf walaa ay dhugansadooy ashal faa'iidaysadooy xaafadoo tartamaayagna yoona ansaxay wala ogaadeen ereyadii aad ramadaanka kusoo baday ya ereyadii aad ramadaanka kusoo biyaasay war ku xusuusid
raajaga balaa ku dhiyahanas may xusuusiyeed haanyaatuba waxay tahay adduunyo jeelnaa adduunyo jeelnaa ma helnooyaa aakaraada neebnaa ma hornooyaa daladdin xasuusada ebedkiin xasuusada soonkiin ogaada ajarshay allah qabe adduunyo jeelna mehelnooya aakaraada neebna muhurnooya ilaahay koobsaneen eed an aaminen islaam badbaadinen iimaanka quudanen adduunyo jeelna mehelnooya aakaraada neebna muhurnooya adduunyo mayrogaaw amalfayla suubsaneen alla indhawaaneen iigaa horteen jare adduunyo jeelna mehelnooya aakiraada neebna muhurnooya
eedaa maasanta adina Okay.
Bravo.
adin Ila uma santa.
hay adina maydha Ana dhegeystayaal wayba lahaa aan hamiintanba uu ka gacab kala shiciray ogtaa reer anin og dambe shiciri doono wayba aan sheega doonne oo use hadda jaakol qiibo ka hadalay ogtaa adin dhamaystiraad ma aan qiibo kale ka hadalay aan qiibo kale ka hadalay mayba ka hadalay een soonka xilliga la afuro wasiidooyinka ka eedin iyo markii la afuro ka bacda wasiidooyinka oo oo la ka markaasi ya ha waaya hamiin damba eedaa ayno hamiin maasanta damba dhegeystayaasha
waaya eedaa maasanta maxamed salaado siyaasi uusan ka dhawaaqa natiijada maxamed ee
بسم الله الرحمن الرحيم حسني يوم يبقى وكامي كلمات أو إن سعودة ترتان قونتي بلي بركة سنايتي وكم يبقى ترتمان لما حافظ شل A دينوني بي يا دار السلام A سؤال أن كهرين يبقى لك بلاوي دينوني A حافظ كسن سي حق هاتي يبقى الورسة داي تضو سؤالات إيه والآي فإذا يهلا حافظ دينوني A يبقى الورسة داي تضو السؤال toddobaad su-aalood la warsaday mayba ka jawaabtay saddex su-aalood mayba la kootay lix dhibcood saas oo kale mayba halay lama dhibcood oo habaal martay tartamayaalka xaafadda daarusalaam b saas mayba la kootay xaafadda daynuunay e siyeed dhibcood saas oo kale xaafadda daarusalaam b iyana mayba la warsaday toddoba su-aalood toddobaadii la warsaday iyana mayba ka jawaabtay afar su-aalood faa'iide ahaan mayba hadlay hal su-aal oo habaal martay tartamayaalka xaafadda daynuna deegaanka daynuna ee sagaal dhibcood iyo lukoyti hal dhibcood iyo mayba linkijaray anshaxum iyo suubiyan dartiyo iyo linkijaray tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee iyona mayba lukoyana siyeed dhibcood Ee, tartanka uu kumayba ka dhamaaday daynunay b siyeed dhibcood daarusalaam ee siyeed dhibcood bareeji xusni oo hamiin dambe waaya hay hamiin dambe weliba tartan xiisile kula jeena hoo ilaahay ere oo hamiinkii saddexaadan ayado doonta hoba ilaahay naftan inkisimo horseed b iyo holwadaag e haddaba hamiin dambe diyaar garooben hoo ilaahay ere xaafado horseed b iyo holwadaag e guud ahaan barnaamijkii tarta aqoonaad shabakada warbaahinta warsan oo uu ka ningelay hamiinkii lamaad iyo intaa ka gabagabeeyana weliba si gaar aan ka mahadnagay walaalo garab walaal oo barnaamijka taabgeliyaayeen taasoo kale weliba aan mahadnagay aan mahadnagay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo inta bila barakeysan ee ramadaan barnaamijka una daadihiyaana mayl raay dhinaga su-aalo diyaarintiyo barnaamijka ku qayb qaadahayaan ururka horumarinta deegaanka ee deedo iyo saas oo kale aan mahadnagaan oo su-aalo dhextaalka abwaaninta qiimo badan ee waqtidii honin huri maxamuud xaaji maxamed tarash iyo muxsin qaasim qaalib jaakole waliba salana isiina maasanting walaalaha garab walaal xuseen cadaani iyo maxamed salaad yoon waliba lana mahadsantiin farsamayaqaanka farafudud maxamuud gaabsha xasan eedan maasinyi cabdullaahi nuur aadan jecelowna usuun waliba lana shukran anoo xusnaya amaana allah hamiin fayle guutaan jadwalkii aan daah gabagabeeyaan insha allah